subax wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda saaka iyo caalamka ee laanta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaanaysa washington aroor wanaagsan meel kasta oo aad joogtaan waa subax talaada ah toddobada bisha mey ee sannadka labada kun afar iyo labaatanka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirban efemyada magaalooyinka geeska afrika qaarkood iyo bogga v o a somaly com saacadda afrikada bari waa lixdii iyo barkii aroornimo idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah nuur xasan nuur qodobada aan idiin hayna saaka waxaa ka mid ah danjiraha cusub ee soomaaliya u fadhiyay nairobi oo aan ka waraysannay isu soo dhowaashaha labada dowladood kadib khilaafaadkii diblomaasiyadeed ee kenya iyo soomaaliya labadii sano udambeysa markaan ka dhaafno oo dowladdii hore labada dal waxay kala qaateen safiiradii meel xun baan kala gaarnay oo wax badan ay qarribmeen fiisooyinkaa qarribmay waxbarashadiibaa albaabka ka baxday wadahadalkii wada xiriirka labada danaa burburay ganacsiga labada dal baa kala burburay hadda marka waxaan dib u abuurnay aan dib u yeeglaynay inaan idhaahno xiriirka labada dal soo celiyo
waxaad kalood maqli doontaan iskaashatada kalluumaysiga dankulmis ee magaalada muqdisho oo muddo soddon sano ah kadib laga rarayo kawaankii malayga xaggee loo raraya dhul soo raadsadayna tiri liidaan ka soo raadsannay dhul aargada liida ku dheggan oo cabbirka dhulkayna ka weyn ayay dawladdu noogu gadda lacag hal milyanoo dollar ku dhow kambanigii dhisi lahayna shalayau dhagax dhigay markii dhismahaas la dhammeeyo kadib ayna iskaashatadaanu guureen qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan soomaalida iyo caalamka ayaan idiin haynaa balse intaas oo dhan waxaa ka soo horreeya warkii caalamka xamaas ayaa isniintii sheegtay inay aqbashay hindise xabad joojin ah oo masar iyo qatar ay soo jeediyeen hase yeeshee israa'iil ayaa diiday heshiiska iyada oo ku andacootay inaanu buuxin sharwadaheeda asaasiga ah taasi beddelkeeda israa'iil waxay isniintii shalay sheegtay in ay sii wadayso weerar ay sheegtay inay ku qaadi doonto magaalada rafax ee koonfurta khaza halkaas oo ay ku nool yihiin in ka badan hal milyan iyo bar qaxooti barakacyaal falastiiniyiin ah hindisaha xabadjoojinta ay aqbashay xamaas ayaa isugu jira saddex weji oo marka la isu geeya ah xabadjoojin toddoba bilood ah muddadaasi ayay ciidanka israa'iil uga baxayaan khaza labada dhinac ayaa waxaa markaasi isku weedaarsan doonaan dadka ay kala hayaan wixii nool iyo intii meyd ahba iyadoo sidoo kale dib u dhiska marinka khaza iyo qodobo kale waxay xamaas aqbalaadaasi ku dhawaaqday saacado kadib markii ay israa'iil ku amartay ilaa iyo boqol kun oo falastiiniyiin ah inay ka baxaan xaafadaha bari ee rafax halkaas oo ay sheegtay inay duulaan ku tahay goor dambe oo isniintii shalay ahna israa'iil ayaa duqeyn ay ka fulisay xaafado ku yaala rafax ku dishay in ka badan shan qof in ka badan afar iyo soddon kun oo falastiiniyiin u badan dumar iyo carruur ayay israa'iil ku dishay khaza tan iyo bishii oktoobar israa'iil ayaa weerartay khaza kadib markii ay xamaas toddobadii oktoobar weerartay koonfurta israa'iil halkaas oo ay ku dishay boqolaal qof kuna soo afduubatay boqolaal kale wejiga saddexaad ee doorashada guud ee hindiya ayaa maanta oo talaado ah waxa ay ka bilaabmaysaa ilaa iyo koob iyo toban gobol oo uu ku jiro gobolka uu kasoo jeedo ra-iisul wasaare narendra modi ee gujaraad hindiya ayaa bilowday codbixinta doorashooyinka guud sagaal iyo tobankii bishii hore ee abril doorashadan oo toddoba wareeg ah ayaa waxaa codadkooda ka dhiibanaya dad gaaraya ku dhowaad hal bilyan oo ruux tirinta codadka ayaa lagu wadaa in la bilaabo afarta bisha juun ee bartamaha sanadkan xisbiga b j p ee ra-iisul wasaare modi ayaa loo badinayaa inuu guulo waaweyn ka soo hoyo doorashooyinkan warka caalamka waa naga intaa u diyaar garooba qaybaha nooga haray idaacaddeenna saaka iyo caalamka subax wanaagsan dhegeystayaal halkaad nagala socotaan waa v o a aan ku bilownay wafdi uu hogaaminayo ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi bare ayaa maalintii labaad waxaa maanta ay ku sugan yihiin magaalada nairobi ee kenya wadahadallo shalay dhex maray madaxda labada dhinac ayay dowladaha soomaaliya iyo kenya ku kala saxiixdeen heshiisyo la xiriira dhinacyada difaaca amniga iyo ganacsiga booqashada iyo heshiisyada dhacay ayaa yimid kadib markii ay kenya iyo soomaaliya hagaajiyeen xiriirkooda diblomaasiyadeed haddaba faahfaahinta heshiisyadan iyo dib u hagaajinta xiriirka labada wadan ayuu wariyaha v o eda ee nairobi yaasiin ciise wardheer uu ka wareystay danjiraha cusub ee soomaaliya u fadhiyay magaalada nairobi jibriil ibraahim cabdulle
heshiiskan wuxuu ahaa heshiis muddo soo socday oo ah qaybtiisa saddexaad laba mar baa hore loo sameeyey dowladda kenya iyo dowladda soomaaliya heshiis taariikhiya ka dhexeeya daris waaye ilaah baa ka dhigay marka heshiiskani wuxuu ahaa duruufo badanaad labada wadan soo dhex maray taasaa waxay keentay heshiisyo badan ay qabyo noqdaan aan la taabagelin amba aan laga shaqayn heshiiskan marka waxaa kii saddexaad ee labada dal isugu yimaadaan guddiga isku dhafka iyo iskaashiga ee labada dhinac guddigaas waxaan ku soo bilownay dhowr bilood ka hor ayaan waxaan soo bilownay wadahadal la xiriira maxaan ku heshiin karnaa heshiisyadii qabyo naga ah maxaa ka qaldan kuwa hore maxaan ka bedeli karnaa qaar cusub ma isla geli karnaa arrintaas mudday soo socotay muddo saddexdii bilood ugu dambeysay waxaan hadda soo gaarnay inaan ku heshiino amba aan ka doodno qodobadii aan isla garanay in hor u socdaan qodobadaas waxaa ka soo qaybgalay guddi farsamo oo ka socda dowladda kenya iyo guddi farsamo oo ka socda dowladda soomaaliya labadaas guddi marka la isku tiro tiradooda boqol iyo xoogaa bay gaaraayeen wasaarad kastaa dad baa ka socday hay-ad kastoo arrinta dad baa ka socday saddex macisho ayaan maalintii iyo habeenkii waxaan la fuguraynay heshiisyadaas aan ka doodaynay ugu dambeyntii heshiisyo ayaan ka gaarnay guddi farsamaha ka soo shaqeeyey maantay ayaa waxaa jiri doona shir oo waxa la yidhahda high level ambasador marka laga soo tago heshiisyadii xalay aad kala saxiixateen oo golaha wasiirada iyo kabinet secretariga waddanka kenyanka u sarreeya mudavaari ay ka hadleen waxaa weli muuqda in dadku ay tuhunsan yihiin in weli ay jiraan kala shaki muddooyinka dambe jiray kaa xaggee looga gudbay waa run waxaa muuqata waxaa jirtay afar sano saddexdii sano u dambeysay labadii sano u dambeysay markaan ka dhaafno oo dowladdii hore labada dal waxay kala qaateen safiiradii meel xun baan kala gaarnay oo wax badan ay qarribmeen viisooyinkaa qarribmay waxbarashadiibaa albaabka ka baxday wadaxadalkii wada xiriirka labada danaa burburay ganacsiga labada dal baa kala burburay hadda marka waxaan dib u abuurnay aan dib u yeglaynay inaan yidhaahno xiriirka labada dal soo celiyo heerkii ugu sarreeyey ummadda soomaaliyeed iyo dal iyo ummadda kenya waa dad walaalo ah dad ehel ah taariikh ka dhexayso sidaas daraaddeed ilaah baan ugu abuuray mandaqad aan ku wada nool nahay adduunka inta la nool yahayna mandaqadda way jiraya marka isqabqabsi iyo isceyrsi wax ay taraysa ma laha dalka soomaaliya waa dal ku wanaagsan ganacsiga dalka kenyana dhaqaalihiisa aad buu u koray oo hadda sidaa ula socoto waxaa statistikada amba hay-adda soo saarto statistikada dalkan waxa ay tiri boqolkiiba afartan waxaa la yidhaha real stateka ama dhismaha guryaha dalka kenya waxaa gacanta ugu jiraan soomaaliya dhanka kale markaa fiirisid reportage doraad soo baxay kumanaan keynaan ah ayaa lacagta xawaaladda la yidhahdo usoo dira dalka kenya oo ganacsi ka wata soomaaliya nabad ku qabo wanaag ku qabo marka labadii dhinac waa kala faa'iidnay annagana hadda ilaah baa wuxuu yahay dadna bara ganacsiga east african ku biirnay marka lama horaan ayay ahayd inaan jabtar cusub amba waddo cusub aan jeexanno shirkaana wuxuu aas-aasi u ahaa waddadaa cusub ee la furay ee labada dal iyo labada ummadood lagu hogaamin doono waxaana xaqiiqdii mahaddaam leh madaxweyne xasan sheikh iyo madaxweyne william ruuto oo labadoodaba arkay in aan loo baahnayn isqabqabsi iyo isciirsasho ee loo baahan yahay in labada dal dhul ilaahay namca ka buuxshaba ay haystaan in laga wada faa'iidaysto oo laga gudbo xaaladda lagu jiro soomaalidana ilaah baa ganacsi baray kenyatuguna way arkayaan soomaalida waxa ay leeyihiin dhanka kalena markaa fiiriso kenyatuga waxay u arkaan soomaaliya meelo badana dananka leeyihiin maadaama soomaaliya u yahay dal aan deen lagu lahayn dhismayaal ka bilaaban doonaan waddo cusub furi doono in dad badanoo dalkooda ka shaqaystaan ambaster ugu dambayntiina dad fara badan oo soomaaliya ayaa ku dhagaysanaya oo dalkan ilaa iyo intii aad timid kulamo kala duwan aad la yeelatay qaabka ay dadku isku dhexgelayaan iyo talooyinka aad siinayso waxaan isleeyahay way ka soo gudubta xaaladda haddaan ku jirno saa ula socoto arrimo yaro waxaa jira arrimaha tusaale marka ka soo qabaan arrimaha dalka ogolka ama fiisaha la yidhaahdo waxaan rajaynaynaa bisha soo socota inay xalismi doonto waxaan kaloon laga yaabaa oo ka mid ah qodobada aan hadda isku soo hadal qaadnay oo mar dhow laga heshiin doono arrimaha furitaanka xuduudaha
danjiraha soomaaliya u fadhiya kenya jibriil ibraahim cabdulle oo u waramayay wariyaha v o eda ee nairobi yaasiin ciise wardheere dalkan maraykanka waxaa lagu jiraa sanad doorasho waxaana doorashadii madaxtinimada ka harsan lix bilood dagaalka khaza kan ukrain iyo guud ahaan xaaladda dhaqaale ee dalkan ayaa ah arrimaha sida weyn u hareynaya doorashada sanadkan warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa inoo diyaarisay falastiin axmed iimaan inkastoo ay marar badan doorashooyinka dalkan soo maray ay saameeyeen siyaasadaha arrimaha dibadda haddana dagaalka khaza ayaa ah mid si weyn saameyntiisa siyaasadeed ay u muuqato bulshada muslimiinta iyo dhallinyarada oo ah inta badan kuwa u janjeera xisbiga dimuqraadiga ayaa hadda u muuqda inay xisbiga dhabarka u jeedinayaan iyagoo ka caraysan waxa ka dhacaya khaza faysal darri waxa uu ka tirsan yahay xisbiga jamhuuriga waxaana weydiiyey sida uu dagaalka khaza u saameynayo doorashada soo socota ee nofembar iyo sida ay xisbiyadu uga faa'iidaysan karaan dareenka jira in arrintan hadda falastiin ka dhacaysa iyo arrinta ukraine waa labada arrimood ee haatan aada iyo aad dadku ay u hadal hayaan inay ku samayn doonto saameyn doorashada hadda novembar ee fooda inagu soo haysa waayo dagaalkan ukrainena dadku waxay aada uga cadhaysan yihiin lacagtan faraha badan ee ukraine la siinayo oo ay leeyihiin lacagtan waxaaba loogu baahan yahay dadka maraykanka in dib loo soo geliyo ardaydii lagaga bixiyo deymanka in caafimaadkii lagu lagu horumariyo arrintan laakiin kasii weynta ukraine waa arrintan hadda bariga dhexe ee arrintan khaza ee israa'iil iyo falastiiniinta udhexaysa taasi waxay aada u kicisay si aad ogsoon tahay kacdoonkan dhalinyarada ah dhallinyaraduna sideedaba intooda badani waxay u codeeyaan waa xisbiga dimuqraadiga ee markooda yaroo xisbiga jamhuuriga tirada u codaysaa way ka yaray tirada ay dimuqraadigu ka helaan tii waxaa kusii darsamay dadka soo galootiga iyo dadka muslimiinta ah oo laftoodu in badan oo ka mid ah ay aada uga caraysan yihiin waxaa kaloo iyadana haatan meesha soo galay dad badan oo garabka bidix ee xisbiga dimuqraadiga ah oo lafahanteedu ay aada iyaguna uga caraysan yihiin arrinta khaza iyo israa'iil iyo falastiin dhex taala diga ah gobollo dhowr ah sida michigan iyo minnesota oo ay muslimiin badani degan yihiin ayay dadku waxay doorashooyinkii dhowaa ee soo maray xisbiyada dhexdooda ay u codeeyeen in aysan qofna la jirin ama u codeynaynin haddaba sidee xisbiga jamhuuriga uga faa'iidaysanaya marka ay dhallinyaradii iyo qaybo badan oo bulshada ah oo xisbiga dimuqraadiga u codayn jiray ay guryaha iska joogaan maalinta doorashada amaba ay qortaan in aysan qofna u codaynaynin faysal darre ayaa arrintan ka jawaabaya waa su-aal aada u fiican waana arrintii aan aan hadda ka soo hadlaynay oo ah in arrinta dadkii qortay uncommitted ama inaysan ku qanacsanayn madaxweynaha haatan talada haya ee biden gobolada hadda pennsylvania iyo michigan oo keliya labadaa gobol oo keliya tiradii aan ku qancin madaxweynaha aan ku qanacsanayn weliba khaasatan gobolka michigan haddii ay guryahooda iska fadhiyaan aan kasoo qaadnay inaysanba xisbiga jamhuurigana u codaynin xisbiga dimuqraadiyagana u codaynin maadaama aynaysan labadaba la dhacsanayn hadday guryahooda fadhiyaan dhalinyarada dhalinyarada yaryar ee sideed iyo toban ilaa lix iyo labaatan udhexaysa da-dooda goboladaas ka yimina ay qayb ka mida ay xagga jamhuuriga aadaan waxaa cad in laga adkaanayo xisbiga dimuqraadiga waayo waxaa lagu kala adkaadaa maraykanka dadku inay fahmaan ba fiican ma aha gobolada kontonka gobol oo dhan kontonka gobol inta badan waa la kala ogyahay sida loo kala helayo inta badan waa la ogyahay texas inay inay republicanku helayaan new yorkna waa la ogyahay inay dimuqraadigu helayaan california waa la ogyahay inay helayaan xisbiga dimuqraadigu florida waa laisku qabsadaa lakiin inta badan waxaa hela xisbiga jamhuuriga gobolada laysku haysto oo oo oo ay ka mid tahay michigan pennsylvania wisconsin gobolada aadka laisugu haysto haddii muslimka degan madowga degan iyo dhalinyarada degan ay sidii hore aanay u codayn guryahooda fadhiistaan waxaa caddaanaysa in madaxweynaha haatan talada haya laga qaadayo dareenka iyo xamaasadda ardayda ah ayaa aad u sarraysa xilligan iyadoo jaamacado badani oo dalkan ku yaala ay mudaaharaadyo ardaydu ay ka dhigeen kaasoo ay kaga soo horjeedaan dagaalka khaza balse xaashi shaafi ayaa leh siyaasadda maraykanku ma ahan mid wax weyn iska bedeli lahayd xaaladdu sida ay tahay hadda xitaa haddii uu joogo madaxweyne jamhuuri ah wuxuuna ka digayaa in dareenka uu ka saro maro xaqiiqda siyaasadda maraykanka waa wax soo jireen ahaa siyaasadda weliba ku aadan dhinaca israa'iil waxay ahayd siyaasad boqolaal sano soo jirtay boqolaal sano habeen laguma bedeli karayo maalmo biden maalin iyo labana go-aan kuma kuma bedeli karin laakiin waxaa laga rabay waxay ahayd keliya go-aanadii renaali inuu qaato dagaalka xabad joojinta ahaa ama celinta iyo xakamaynta dowladda israa'iil laakiin markay noqoto trump trump ma aha mid ku dhaama arrintaas kuma dhaama oo dadku ay dareemaan sooyaalka siyaasadda waddankan kuma bedelanto reaction oo emotional ku shaqeyn mar marka laga soo tago dagaalka qasa dhaqaalaha ayaa ah arrin kale oo ay isha ku hayaan soomaalida dalkan degan mid ka mida ganacsiyadii ugu xooganaa oo ay ka shaqayn jireen ama ay lahaayeen soomaalidu wuxuu ahaa baabuurta xamuulka ama taraagyada haddaba sidee dhaqaalaha uu muhiim ugu yahay doorashada waxaan su-aashaa sii weydiiyey xasan cumar oo loo yaqaano xasan dheere oo ka mid a hogaamiyaasha bulshada ee gobolka ohaayo
guud ahaan dadka maraykanku waxay ka fakeraan boorsada oo waaladka waxa ugu jira ama dhaqaalaha jeebkooda ku jira bay ka fakeraan badanaa sida soomaalida oo kale maahan oo siyaasad iyo maahan dad aada uga fakera especially dadka xoogsatada ah soomaalida marka waxay caan ku ahayd last ten years tobanka sano ugu dambeysay tracking business leedahan business transportationka ama gaadiid wada baabuurta dhaadheer waktigii hore oo dhan wuxuu ahaa si wuxuu ahaa aada looga faa'iiday oo aanu ognahay soomaaliya xataa hadii la tago taraagle wey ninka hadii la yidhahdo loo arko inuu yahay janaalihii sacuudiga aadi jiray waagi hore soomaaliya waagi la joogay oo maxaa la dhihi jiray kasoo hoogsan jireen intii baryahan ahayd waxa aada hoos ugu dhacay ganacsigii track oo sometimes waxaad arkaysaa raggii waday oo makaayadaha iska fadhiyo oo turub ciyaaraya oo haddaad tiraa war maxaa dhacay ku dhahaya waxaan qaadnaan weyne doorashada soo socota ee nofembar ayaa ah mid ku soo beegmaysa xilli isku qanacsanaan la-aani ay ka jirto xisbiyada dhexdooda iyo dadka taageersan waxaana tiro badan oo dhallinyaro ah iyo soo galootiba ay isha ku hayaan sida musharaxiintu u maareynayaan arrimaha iyaga oo ay u arkaan inay muhim u yihiin ama ay xiriir la leeyihiin
haatanna muqdisho iskaashatada kalluumaysiga dan kulmis ayaa markii u horeysay in ka badan muddo soddon sano ah waxay dowladda soomaaliya ka raraysaa dhulkii ay horey ugu shaqayn jireen ee kawaanka malayga kadib markii ay dhulkaasi dowladda u bahatay waxaanay u guurayaan dhul cusub oo laga siiyey aargada xeebta liido warbixintan waxaa muqdisho ka soo diray xasan kaafi qoyste dowladda soomaaliya ayaa iskaashatada kalluumaysiga dankulmis ka rartay dhulkii ay hore u degganaayeen ee kawaanka malayga xeebta liido waxaana dhul cusub looga iibiyey aargada xeebta liido halkaasoo dhagaxdhiggii ugu horreeyey laga sameeyey wadahadallo muddo dheer labada dhinac u socday ayaa ugu dambeyn waxa ay dowladdu ku qancisay iskaashatada dankulmis inay ka guuraan dhulka ay iminka degan yihiin ee kawaanka malayga maadaama ay dowladdu u baahatay dhulkaasi shir jaraa-id oo ay mas-uuliyiinta iskaashatada kalluumaysatada dankulmis ku qabteen xeebta liido ayaa waxa ugu horeyn ka hadlay kamaal maki aweys oo ah guddoomiyaha iskaashatadaasi waxaan aad ugu faraxsannahay meeshii kale oo kawaankii dankulmis micnaha lagu bedelay oo iskaashatada kawaanka kalluumaysiga dankulmis loo bedelay oo maanta shalay aan dhagax dhignay ayaan hadda joognaa waa dhulkan weyn oo quruxda badan oo marsada saas ugu aadan oo doomanka ay ku xiranayaan waxaana leenahay mar labaad iyo mar saddexaad intii oo micnaha ka soo shaqaysay in kala wareegaas uu dhaco oo dadweynihii iskaashatadaas kalluumaysiga dankulmis ku shaqaysanayay haddana iskaashatadan in loo gado loona dhiso waxaa waaye madaxweynaha iyo yuusuf xuseen jimcaale madaale iyo maamulka dowladda waa ku soo dhaweynaya anigoo ah guddoomiyaha iskaashatada dankulmis waayo haddii wax lagaa qaado in wax lagu siiyaay ay sharafta ku jirto marka waxaan leenahay aadaan u soo dhaweynaa dhulka cusub ee loo iibiyey kalluumaysatada dankulmis ayaa waxaa ku baxay lacag dhan hal milyan oo dollar sida uu sheegayo guddoomiye ku-xigeenka dankulmis cabdiraxmaan cumar cali qaxooti dhammaantayn maanta waxaannu dhannahay inaan halkaan ka caddayno iskaashatada kalluumaysiga oo dankulmis oo kontonguuradeedii kontonguuradeedii aan soo dhigna mar dhow waxaa timida inay baahi ay u soo baahata dawladda dhexe waa nagala munaaqashootay waa naga raalligelisay dhul soo raadsadayna tiri liidaan ka soo raadsannay dhul aargada liida ku dheggan oo cabbirka dhulkaynna ka weyn ayay dawladdu noogu gadda lacag hal milyanoo dollar ku dhow kambanigii dhisi lahayna shalayay u dhagax dhigay markii dhismahaas la dhammeeyo kadibayna iskaashatadaanu guuree maalinta guuritaankana munaasabad weyn oo iskaashatada qof ayna ka maqnayn ka suqiraha kan milkiilaha kan maraqoyanta kan maamulka kan hantilaha munaasabad ay u dhan tahay ayaa lagu furi doonaa maalintaas ayaana inta ka wada guuri doonnaa laga furo inta ka sokaa sideeday u shaqeeye dhismihii ayaa shala noo bilowday oo aan dhagax dhignay raalli aan ku naha dhammaantayn lacag hal milyan ku dhow ayuu maamulka gobolka banaadir dhulkaas nooga baxshay xasan maxamed rooble oo ka tirsan mas-uuliyiinta iskaashatada kalluumaysiga ayaa sheegay in dhulka iminka la siiyey baaxad ahaan uu ka ballaaran yahay kii ay hore ugu shaqayn jireen sidaa darteed iskaashatada kalluunka way ku mahadsan yihiin mar haddii ay maxay aheeto ay u heleen bulshadii kalluumaystada ay beddel u heleen oo xataa ka fiican markii la fiiriyo qaabdhismeedkii iyo iyo macnaha dhul ahaanba ka weyn ka baaxad weyn kana wanaagsan aad baan ugu maxay aheed ugu mahad celinaynaa inta ka soo shaqaysay iyo dowladda soomaaliya madaxweynaha iyo guddoomiyaha gobolka banaadir yuusuf xuseen jimcaale aad iyo aad buu noola shaqeeyey in dhulkan la helo asigaa maxnaha sabab u ahay anagana waan ku dadaalnay horey waxaa loo soo asteeyey meel aan ku munaasab ahayn iskaashada in la dejiyo laakiin talooyin badan iyo maxay ahayd dadaal badan markaan samaynay kadib ayaa waxaa la oggolaaday dhulkan in iskaashada loo gado iskaashatada kalluumaysatada dankulmis ayaa lafdhabar u ah wax soo saarka kalluumaysiga badda waxaanay muddooyinkii ugu dambeeyey shaqo abuur u sameeyeen dhallinyaro fara badan inkastoo ay jirto caqabado ku gadaaman guud ahaan kalluumaysatada soomaaliyeed kuwaas oo ay ugu muhiimsan tahay inaanay haysan agabyo awood u siinaya inay soo jillaabtaan kalluunka waqtiyada ay baddu aada u kacsan tahay xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
saraakiisha dalka zambiya ayaa sheegay in masuq maasuq baahsan uu ka dhex jiro hay-adaha dowladda gaar ahaan in laaluush lagu bixiyo si loo helo adeegyada bulshada meelaha farta lagu fiiqay waxaa ka mid ah waaxda caafimaadka ee zambiya iyada oo mas-uuliyiinta dalkaasi ay ka digayaan in tallaabooyin adag laga qaadi doono xubnaha lagu helo inay musuq maasuqa ay ku lug leeyihiin warbixintan waxaa lusaaka ka soo dirtay kathy short ismaaciil xuseen farjar ayaa soo jeedinaya
go'aankani waxa uu hoosta ka xariiqayaa tallaabooyinka aan qaadnay oo ku saabsan la dagaalanka musuqmaasuqa iyo maamul xumada waxaan horumar ka samaynaynaa dagaalka aan kula jirno musuqmaasuqa si aan u xoojinno hufnaanta iyo wada shaqaynta hay-adaha sharci fulinta dowladdu waxay dejisay sannadkii labada kun iyo saddex iyo labaatankii hannaanka dib ula soo wareegidda hantida dowladda sidaasi waxaa sheegay madaxweynaha zambiya hakaynde hishaliima oo ballan qaaday in uu joojinayo dhaqanka ragaadiyey hay-adaha dowladdiisa hishalema ayaa la doortay sannadkii labada kun iyo koob iyo labaatanka markaas oo hay-adaha maaliyadeed ee caalamiga ahi ay sheegeen in musuqmaasuqu uu si gaar ah ugu xididaystay oo uu ragaadiyey hay-adaha dalkaas jarati musamba waa macallin wax ka dhiga jaamacadda zambiya waxa ay sheegtay in ay la kulantay xaaladda uu madaxweynuhu ka hadlay tobankii bishii maarj waxay sugaysay baadhitaan caafimaad oo dhiig laga qaadayo iyada oo ku sugnayd xarun caafimaad oo ku taalla lusaaka waxa wehelinaysa walaasheed markii uu shaqaale caafimaad isku dayey in uu laaluush ka dalbado walaasheed arrintaas oo aan wanaagsanayn bal eeg safka dadka sugaya in la baadho waxaa jira hal mashiin oo keliya waxaana mararka qaar dhici karta dhibaato iyada oo dib laguu dhigi karo sidaas awgeed haddii aad rabto in walaashaa si dhaqso ah loo baadho deg deg ayaan magaceeda u soo horumarin karaa taasina waxay ku iman kartaa haddii aad adna i caawiso ayay sheegtay iyada oo sharaxaysa musuq maasuqa ka dhex jira xarumaha caafimaadka laakiin tani maaha kiis gooni ah hase ahaatee komishanka la dagaalanka musuqa ee zambiya oo ah hay-ad dowladeed oo la aasaasay kun sagaal boqol iyo siddeetankii iyada oo loo xil saaray iskudubaridka iyo la dagaalanka musuqa ayaa sheegtay in ay heshay in ka badan boqol kiis oo musuq maasuq ah oo ka dhacay waaxda caafimaadka sannadkii lasoo dhaafay oo keliya oo ay ku jiraan tusaale ahaan in laaluush la qaatay si loo helo adeeg caafimaad iyo sidoo kale helitaanka daawooyinka dhakhtar ku qoray monika jibanta muwansa waa ku-xigeenka agaasimaha guud ee guddida la dagaalanka musuqmaasuqa ee zambiya waxaan ogaanay musuq maasuqa isa soo taraya ee ku saabsan in aan la raacin nidaamka sida habraacyada wax soo iibsiga zambiya iyo sharciyada kale waxaa jiray in wax badan la baabi'iyey shuruucdii si loo fududeeyo in shirkado badani ay helaan qandaraasyo markii ay taasi dhacdayna waxaan sidoo kale ogaanay suurtagalnimada in qaar ka mida saraakiisha dowladdu ay wax ka dalbadeen shirkadaha qandaraaska qaatay taasoo ah ku tagrifal awoodeed oo ay ku kacayaan saraakiisha qaabilsan nidaamka wax iibsigu ayay tidhi sida laga soo xigtay hay-adda caalamiga ah ee fadhigeedu yahay berliin ee transparency international musuq maasuqa ka jira waddamada soo koraya wuxuu carqaladeeyaa adeegyada muhiimka ah sida tallaalka carruurta wuxuuna keenaa wakhti dheer oo bukaanku ay sugaan adeeg wuxuuna yareeyaa qanacsanaanta bukaanka sanadkii labada kun iyo labaiyo labaatankii komishanka la dagaalanka musuq maasuqa ee zambiya ayaa xidhay wasiirkii hore ee caafimaadka iyo afar kale oo lagu eedeeyey fadeexad musuq maasuq oo gaadhaysa siddeed iyo toban milyan oo dollar oo la xidhiidha soo iibinta agabka caafimaadka laakiin ilaa haatan lama xukuminin warbixin ay soo saartay hay-adda transparency international ayaa shaaca ka qaaday in mid ka mid ah shantii qof ee zambiya u dhashay uu bixiyey laaluush si loo dardargeliyo helitaanka adeegyada bulshada guddida la dagaalanka musuq maasuqa ee zambiya ayaa ku boorinaya muwaadiniintu in ay ka digtoonaadaan khatarta musuq maasuqa waxayna ku dhiirigelinaysaa in ay soo sheegaan xaalad kasta oo musuq maasuqa la xidhiidha waatan mar kale monica jibaanta waxaannu dib u eegis ku samaynay siyaasadda qaran ee la dagaalanka musuq maasuqa oo uu madaxweynuhu daah furay dhowr maalmood ka hor taasina waa siyaasaddii qaran oo dhammaystiran runtiina waxaa lagu casumay xubnaha bulshada in ay siyaasaddan dib u eegis ku sameeyaan sababtoo ah cid walba dadaal ayaan uga baahannahay ayay tidhi siyaasadda cusub ee ka hortagga laaluushka iyo musuqa ayaa looga gol leeyahay in lagu horumariyo dhaqanka ama anshaxa iyo qiyamka bulshada si looga hortago musuqa ama xilli hore loo ogaado ama hoos loogu dhigo siyaasadda cusubi waxa ay sidoo kale ay sharci darro ka dhigaysaa qof kastaa in uu bixiyo lacag ama wax qiimo leh si uu u sii haysto fursado ganacsi
warbixintaasi waxaa magaalada lusaaka ee dalka zambiya ka soo dirtay kati short ismaaciil xuseen farjar ayaana soo jeedinayay haatanna dhinacii heesaha ayaan aadi doonaa waxaa idinku soo maqan hees uu ku luuqeyn doono maxamed mooge iyada ayaan ugu dambeysay idaacaddeenii saaka iyo caalamka dhanka farsamada waxaa inoo jooga ismaaciil xuseen farjar idaacadan waxaa idinla socodsiiyay anigoo ah nuur xasan nuur tan iyo kulanti dambe ismaqal dambe oo xiise leh
maxaan walba harladuse wareer anigoo la dhinta maxaan werwesifi way walaa anigoo ku sixi maxaan walba harladuse wareer anigoo la dhinta maxaan werwesifi way maxaan sida weeraaraysan sagaa dhixigaaf wareegay intuu waqalihi nacay maxaan ku horooray wilka intuu waqalihi nacay maxaan ku horooray wilka u baydi wadiiqa lexsan waqtigui tilmaamin wayo u baydi wadiiqa lexsan waqtigui tilmaamin wayo jacaylku muxuu ii wiqi muxuu wadnacayga shilan maxaan subiraa warisi u dhiibi waraaqdabulan hadii wacdigayga qaday cid weyn tidhaahda weyn weligedinto wakii xarkii weydaa